بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وعبده ما بعد يونس آه آه صاحب النظارة آه عندك يا يونس tusaale ayaan bixinayaa hadday sax tahayna waa saxad odhanaysaa hadday qalad ku jirana waa saxaysaa kaana almuslimuuna saa'imuun warkan sax miya kaana almuslimuuna saa'imuun muslimiinta waxay ahaadeen kuwa sooman sax waay macna ahaan saaway laakiin icraab ahaan arawaani ya kaana almuslimuuna saa'imuun ya sax miya mase qalad waay kulligooda hadday sax tahay waxaa lagaa rabaa saxiix haddii kulligooda qalad tahayna qalad haddii meel sax tahay meel qalad tahayna adiga waay meeshii saxna sax waay meeshii qaladna qalada laga rabaa gacmaha dejiya gacmaha dejiya baarak allah fiik ya ha kaana almuslimuuna saa'imuun sax miya ya sax waay waxa kuma jiraan maxamed nuur awe kadib kadib ukadiya dad gaara maaganahay maxaa idinku dhaca idinka me bes bes iska fadhiiso maxamed nuur ah axmed nuur hay axmed nuur warkan waxa ka bixi bal kaana almuslimuuna saa'imuun gabdhaha aamusan ha sax miya tusaalahaasi kaana iyo akhawaadeedii ayaan ku jirnaa shalay soo qaadanay tusaalahan aan keenay sax miya sax miya sabab sax see ku dhahday adig daliila lagaa raba xujo warcada lagaa raba sheekh kaana tarfacu lisma wa tansibu lkhabara qaacida sax away laakiin ku dhaqan dhaqangeli bal ku shaqee saas ma tahay hadda meeshaani kaana almuslimuuna saa'imuun kaanadi isimkeedii aaway ay rafcisay almuslimuuna saa'imuun aan ku dhahay almuslimiuna waa isimkii kaana waay waan rafcisay marfuuc waay maxaa lagu rafciyey wawa lagu rafciyey maxaa dhacay waa jamu dakaru saalim idan kaana almuslimuuna sax waay eye asaa'imuunana asaa'imuuna sax maamiya qalad waay see dhahaynaa asaa'imiina oo maxaa dhacay khabarkii inay nasbiso la rabay haddii saa'imuuna la dhaho way rafcisan tahay ma nasbisna haddii saa'imiina la dhaho waa la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey ya maxaa dhacay jamuda garusalim waay saxiix baarak allahu fiik okay awan yunuska kale hadda meesha ka istaagay muxuu ahaa yunus ya allah meesha istaagay haye adiga yunus ahee عندك كان الزيدان قائمان كان الزيدان قائمان تصالان وقل تصالان قلد يا من صحوة يا يا qalada ma jaraniyo sabab ada qalad way hooba erta way kudabaroogya sab hoob ertana way kudabaroogle burdadow ami bilaayi dabaroogda dhegdeeda haye waayahay shaagbahe kaana zaydaani qaa'imaani se qalade may jaar may jaran yah lamadaba lamadaba qalada azaydani qaaimaani azaydani kaana azaydani sax miya ya may كان اسم شيء واي هي كان اسم شيء هو بين مرفوع مئة يا يا كان الزيدان أز... الزيداني صح اسم كان ما هو أيه سككستين اسم كان أيه يا رفع اسم ده الزيدان رف... مرفوع مئة ما يكاست انت مرفوع ايه ألفك جر مرفوع واي ما جرى سبب مثنى واي ألف لك رفعيه على الرفع مثنى ألف لك رفعيه ما أيه أي قائماننا غلط يا سهوا ما هي ما جرى انت سايت اتسكوك يا غلط ماي يا قائماني سسعي هو قائماني غلطت قائمون غلط يا هوري كم كم قدرن بقى يا دكتور قدرت تدعمو شيخ دي دي كي هور برونه شيخ قائمين ميا قائمين مجرى يا سبب يا صح وي منصوب وي لكن ملك نسبي يا ولله النسبي ولنك النسبي وقصاص ما ايه يا مجرى متنوع صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأما إن إن إيه وأخواتها إن أخواتها فإنها إن دي إيه وأخواتها تنصب وينصبينيسا الاسم اسمك يا نصبينيسا وترفع ويرفعنيسا الخبر خبر كينا ويرفعنيسا وهي إن ذا يا أخوات ذا إن إن واي إيوى أن أن واي إيوى لكن لكن واي إيوى كأن كأن واي إيوى ليت ليت واي إيوى لعل لعل واي تقول وهادرنيسا إن زيدا زيد قائم ومد استاغن وليت عمرا عمر مو أهاضو شاقص مد موغضو اي وما كي ويشبهه وما ذلك أرن كاس الشبهي ومعنى إن إن معنى هذا إيه ومعنى إن إن إيه وأن أن معنى هذا التوكيد توكيد واي أتكين واي ولكن لكن معنى هذا للاستدراك استدراك يوصق ناضي وكأن كأن معنى هذا للتشبيه شبهت يوصق ناضي وليت ليت معنى هذا للتمني تمني أي أصدق ناضي ولعل لعل معنى هذا للترجي رجين أي أصدق ناضي إيه والتوقع وبقيت إيه وعبسشو أي أصدق ناضي واي حنقول صوت حجرني نواسخ المبتدأ والخبر waxyaabihii nasakhaayay mubtadihii iyo khabarka haddii mubtadaga galaan nawaasikhtaasi iyo khabarkii ay galaan waxaan soo sheegnay inay bedelayaan laba dhinacba ka bedelayaan xagga xukunka iyo xagga magacda xukun ahaana xukun icraab cusub ayay saaranayaan magac ahaana magac cusub ayaa u baxsanayaan nawaasiktaasi waxaa soo sheegay musanifku inay igu qiibsamayaan saddex qiibood kaana iyo akhawaadeeda inna iyo akhawaadeeda danantu iyo akhawaadeeda kadib wuxuu ku bilaabay kaana iyo akhawaadeeda waxaan soo sheegnay inay ahaayeen saddex iyo toban ficil kulligooda afcaalay ahaayeen saddexdaasi tobankaasi ficilna waxaan dhahnay macno ahaan afar qiibood ay ku kooban yihiin toddoba ficil isku macno waaye bimacnaa kaana ay qaadanayaan waa ahaaday hal ficilna kuwaasa ka soo horjeedaa oo bimacnaa ma ahaanin ayay tusinayaan dhahnay afar kalena waxaan dhahnay kama zuulin ayay tusinayaan midka u dambeeyana waxaan dhahnay intii uu daa'im yahay ayaa laga wadaa afcaashaasi wixii ka sarfoomo ayagana waxay la mid yihiin afcaashaasi oo kale isimka ee khabarkii way rafcinayaan ism mubtadagii way rafcinayaan khabarkiina way nasbinayaan aan soo dhahnay intaasi khulaasadii kuwii hore waay qeybta labaad maxay ahayday inna iyo akhawaadeeda waa tana taasaan joognaa hadda fiiri wuxuu leeyahay musanifku raxmatullaahi calayhi wa ama ina iwa akhawaatuha fa inaha tansibu lisma watarfacu lkhabara ina iyo akhawaadeeda ayagana waxay galayaan mubtadahi mubtadihii iyo khabarkiisii haddii ay galanna way bedelayaan mubtadihii rafcihii markii hore saaranna way ka berayaan way ka qaadaya way ka qaadayaan waxay saarayaan nasbo magac cusubna way u bixinayaan maxaa la dhahaa ismu inna mubtadihii maxaa la dhahaa ismu inna khabarkiina waxay saarayaan rafci cusub kii hore aan ahayn magacna way u bixinayaan maxay odhanayaan khabaru inna idan way bedeleen xukman iyo wa ismanba xagga xukun ahaan iyo xagga magac ahaanba way bedeleen kaana iyo akhawaadeeda cagsigoodii way kaana iyo akhawaadeeda mubtadaha maxay ka maxay ka dhigayeen marfuuc soo ma khabarkana mansuub kuwan kuwaas cagsigoodii waaye mubtadahi waxay ka dhigayaan mansuub khabarkiina marfuuc waaye saasay ku kala bedelan yihiin kuwan dhammaantoodii kuwan waxaa waaye waa lix inna iyo akhawaadeedii waa lix lix way lix shay waaye lixgaasi dhammaan waa xaraf lix waaye lixdooda dhammaantoodiiba xaraf waaye isimna ma aha ficilna ma aha waa xaraf xaraf waay xaraf ku camal falay mubtadihii iyo khabarkii waay xaraf ku camal falay mubtadihii iyo khabarkii waay waana lix xaraf waay wuxuu leeyahay musanifka marka wa amaa inna inna iyo wa akhawaatuhaa inna akhawaadeeda fa innahaa innadii iyo akhawaadeedii tansibu way nasbinaysaa alisma isimkii ayaa nasbinaysaa isimkii lisheegay kee waay mubtadahi waay mubtadihii waay ayaga isim waay meesha madkuli joogo la dhahaa watarfacu way rafcinaysaa alkhabara khabarkiina way rafcinaysaa khabarka la sheegaya khabarkee mubtadihii khabarkiisii waa saas ayaa samaynayaan shaqadoodii waa saas camal ka qabanayaan maxay muxuu yahay mubtadahiina way nasbinayaan khabarkiina way rafcinayaan shaqadoodii intaas waa inaa khawaadeeda haddii aada aragto intaasi hooshooday tahay waxay samaynayaan mubtadihiina way nasbinayaan khabarkiina way rafcinayaan inay akhawaadaada me allaale meeshaad ku aragto waxaad u raadinaysaa mubtadihii oo nasbiyan iyo waxaa ka rabtaa horta adiga soo sooma tihido inna haa mubtadihii aan kaa rabaa iyo khabarkiiad leedahay waa weydiinaysaa aawe mubtadihii neehay aawe khabarkiian leedahay ma aragtayba haa inna haddaad aragto maxaa maxaa weydiinaysaa hor aawe khabar mubtadihii aawe khabarkiina aawe waa weydiinaysaa mid allaale meesha ku aragto ku qabo mid allaal meesha ku aragto ku qabo saasa la weydiinaya maxaa shardi leeyihiin mar kale ogaanayna laakin shardi ay leeyihiin shardigoodana mar kale ogaan doona insha allah saas way marka way shaqadoodii marka saasa waa ogaatay maxaa kuu dhima marka akhawaadeedii aawe ina iyo akhawaadeeda waa kuwee waaye tiradooda kuu dhima soo maha iyo barashadu ayaga nafahantoodii camalkoodii waa baratay shaqaday qabanayaan waa baratay soo maa ayaga naf ahaantooda kuu dhiman inaad baratid waa ku baraya wuxuu leeyahay wahiya ina iyo akhawaadeeda ina ina waay midda koowaad ina nuuntu waa la shidaa in waa soo marnay maxay qabanaysay jaazim ficilka ayaa jaazminaysay in waay taas ina haddaad aragto intii maaha way kala duwan yihiin laba shaqa ayay leeyihiin mid kasta shaqadiisi gaar waay hasku darin inna inna waaye mida koowaad iyo wa anna anna waaye an waa soo aragnay idin maxay qabanaysay waxba nasbinaysay ayay shaqadeeda gaar waaye ficilka ayaa nasbinaysay tanna isima nasbinaysaa ama rafcinaysa shaqadooda way kala duwan tahay haddii la shido mubtadi khabara agagaarkeeda ka raadinaysaa haddii an la dhaho hee ficil mudaarac ee agagaarkiisii ka raadinaysaa agagaarkeeda saasay ku kala duwanya aan la shidin iyo wa anna anna waaye iyo walaakina laakina waaye midda saddexaad laakina waa la shida ayadana laakin haddii la dhaho maya laakina waay wax kale noqonaysa markaas mar kale ogaan doona insha allah walaakina iyo laakina waayo laakina haddaad aragto agteed maxaa ka raadinaysaa mubtadiyo aawe mubtadiyo khabarka dhe weydi adig maxaa ka heshoonin aawe dhe aawe iyo wa kaanna kaanna waayo kaanna waayo kaanna waayo aydan mid afaraad maxaa waaye kaanna kaanna waayo kaanna haddaad aragto waxaad ka raadinaysa agteeda mubtadii khabarkii aaway isimkaadii dheh aaway khabarkaadii dheh saasaa la isku ogaayey ballankii ma ka baxday dheh weydi iyo wa layta layta waay layta haddaad aragtana waxaad leedahay isimkaadii aawe khabarkaadii aawe midda shanaad waay lix walacalla lacalla waay lacalla haddaad aragto waxaad leedahay aawe isimkii mubtadiyaad ku shaqaysay oo isim loo yaqaanay aawe khabarkii aad rafcinaysay aawe dheh weydi la-aan ma laha dheh me meel allaala meeshii galaysa gal adii kale aan intii kaa rabaa weydi taqulu waxaad odhanaysaa tusaale waaye ina zaydan qaa'imun ina zaydan zayd hee qaa'imun waa mid istaagay hadda marka inna ma shaqaysay haa yay ku shaqaysay mubtadii khabarkii inna iska dhaaf hee zayd qaa'im mubtadii khabar ka dhig ka dhig zaydun qaa'imun u ahaa inna ayaad timaaday war meeshaani xukunkii mubtadii khabar loogama baahna ka dhaqaajiyi meeshaanaa joogaa leedahay mubtadihiina waa nasbinayaa khabarkiina waa rafcinayaa ku dar ina zaydan qaa'imun waa ku shaqaysata waayahay waxaan rabaa hee muhanna mubtada ah ayaan keenayaa qof inaag markuu ku shaqaysinayaana ayaan rabaa الزيدان قائمان ايدك وش غير كده الزيدان قائمان إن قلي كوش قيسو استاكر تعال وركه كوش قي الزيدان قائمان لو مفنوه مبتدئ خبر ويسوما يا إن قلي بل كوش قي إن الزيدين قائمين إن الزيدان قائمين ويسد واجبتي خلاص هاي عندك يا إن الزيدين قائمان صحوا وعن روا إيه جمع ذكر السالي مبتدئ خبر كان يا الزيدون قائمون هاي عندك هذيك ها ها إن قلبك الزيدون قائمون مبتدئ خبر واي كل شقي إن قشو إن الزيدين قائمون واي وهلما جرى تسقط إن زيدا زيد قائم ومد استاغي وليت عمر عمر مو أهاو شاخص مد موغو ألا أمر ما استاغو اسمه مو ما- أمر هي مو موغو واي شاخص ما هنا ما هنا أما وا بعيتان أما جوجيتان وليت عمرا عمر موحو shaakisun mid bahay u ahaan waaye armuu baxo ninkaasi wa ama walayta camran camar ee muu ahaado shaakisun mid oo joogo xaadir ah inta waa la dhihi karaa shaahidka hagabee hadda marka layta oo mubtadi khabar gashay mubtadihiina nasbiisay khabarkiina rafcisay aaway mubtadaha layta ka jar ka hor muxuu ahaa camrun shaakhisun ayuu ahaa camrun shaakhisun camrun camar shaakhisun waa mid xaadir ah camrun camar shaakhisun waa mid tagay camrun camar shaakhisun waa mid muuqdo layta giliba layta camran shaakhisun waay إيوة ماكي وي أشبه هو ماكي شبهي ذلك كاث صوشا غي شبهي لما صوت صالي لما داس أيا وحي شبهي كنا هاي لح أيا أهين لما تصالي محا صواري أفر صوما تصالي هذي أذيك الرهسو وي مر أني واكو باكم بالله بأي أذيك الرهسو وكتغي مصنف وكتغي عرضيين وأسأسكه سبروبيو وأنت لوالي شيء أنت كلنا تصالي أنو رهدين وي وحكينا دي وحلي maxaa sideedaba hala lagu siinaa shan adaa ku darsanay halkii lagu sheegay kitaabka ku yaalay keli haddaad fiiriso weligaa ma fahmaysid maanta halma lagu siiyay shan ku dar adig mid alaal meesha ka keentay raadi ku dar le shan ku dar shan halma lagu siiyay haa shan ku dar halma lagu siiyay haa toban ku dar bal raadi adig wax le wax le keen adig maanta wax le dabagadid wax le raadi laakiin meeshana ku gaabsana kitaabka intiisa fiirina keliya intaasa fiirin haddaad dhahdo weligaa ma fahmaysid kii ma ahane wax kale maba taqaanid kan lay taqaana weligaada wax kale ma keeni kartid shaqada waa la asbara marka qofka waa isshaqaysina maskaxda waa la furfura waa la shaqaysina intaas marka tusaalahooda iyo xuruuftii ay ahaayeen wuxuu rabaa hadda meesh meeshaani wuxuu rabaa inuu kuu sheego macne ay macnihii ay leeyihiin macnahoodu ku bara lixdan xaraf macnahay leeyihiin markii alkalaamu soo maranay kalaamku waxa uu qaybsama u dhahnay saddex qaybood oo dhahnay musannif soo ma ismun wa ficlun jaa wa jaa wa harfun jaa limacnan harfun jaa limacnan aywa lama rabo harf macnaan lahayn kuwan marka lixdan waxay ka mid yihiin xuruuftii jaa limacnan waay macnaheeda ku bara marka wuxuu leeyahay fiiri ومعنى إن إن معنهاذو ومعنى إن إن إيوه وأن أن معنى هذا مد والبه التوكيد أتكين واي وحبا أتكيسا إن يو أن معنى هذا أتكين واي وركي أي أتكينيسا qofka weliba gaar ahaan waxaa la isticmaalayaa markii war qof aad u sheegto hoogaho aad is leedahay warkaada ninkan niyaho kuma qanacsan yahay oo waa ka shakiisan yahay ayaa looga daraa waa dhaday zaydun qaa'iman hebel waa istaagin iyo ninkii wark adigu ninkii warkaada hooga home wuxuu ka dareemaysaa in beentaadaa tahay ayuu ka dareemaysaa kaama rumaysanba ogo sheekeysa warkan iyo ninkan runtiis miya mise beentiis waay maxaa ku daraysaa ina zaydan qaa'iman ay ina zaydan qaa'iman leedahay war xaq waa adkaynaysa warkaadi warniiho waa iga dhab ee zayd waa istaagay weli hoogaho waa ka dareersan tahay laamul ibtidaa loogu daraa ina zaydan laqaa'imuna leedahay weli sidii ma ahani waa warkaa waa inkirsan yahay dhaaraa ugu daraysa wallaahi e ina zaydan laqaa'ima intaas haddii kaa rumaysan waayo asigaaba e lagu jiraa waay markaas idan ina he wax bal warka lagu adkaynaya ina zaydan wamacnaa ina ina iyo wa ana ana macnaheeda mid walba waxaa waaya tawkiidu adkayn ayaa u sugnaaday adkayn waayo adkayn u ahaaday waxbay adkaynayaan inaka la min almursaliina waa la adkay sooma gaaladaad be ayaa diidinayd warkaas sooma in nabi maamed soo nabi maxamed nabi bee lasoo diray way diidinayn sooma maa lahay ina ka inaka la min almursaliin waayahay walaakina laakinana lilistidraaki ka daba tag ayaa u sugnaatay walaakina laakina macnaheedana lilistidraaki ka daba tagid ayaa u sugnaaday ka daba tag waayo ka daba tag maxaa laga wadaa wara la sheegaa marka hore warkii markii la sheego sidii la sheegay ma ahane waxaa ka fahmaysaa si saas ee u dhow markaasaa warkii waa laga dagabtagayaa niyo ninka saas maahane laakin saas uu yahay ugo sidii marka hore lagu sheegay see la yeelay waa laga dabatagay soo maa kalaamka wuxuu leeyahay manduuqi mafhuumuha la dhahaa sidiisiiba hadalka wuxuu leeyahay manduuq iyo mafhuum wax la dhahaa ayuu leeyahay manduuq iyo mafhuum wax la dhahaa waxii lagu dhawaaqo maxaa la dhahaa manduuq manduuq macneed maxaa waay kii lagu dhawaaqay waay dhawaaqaaba laga fahamaa macnahiisii waa ku cad yahay waay ya waa ku cad yahay waay waa ku cad yahay manduuq ila manduuq iyo wuxuu leeyahay mafhuum wax lahaay wax laga fahamaayo wax waa ku cad yahay waxna waa lagu fahmaa hal tusaale aan samayno si aan u fahamno zaydun shujaacun ayaa lahaay zaydun shujaacun macneed maa waay zayd waa geesi zayd ninka la dhahaya waa nin geesi away geesi waay maa waay zaydun shujaacun maxaa waay manduuq waay waxaa lagu sheegay zayd inuu yahay geesi manduuq waay markii lagu dhawaayo laga fahmaya alaa tuul waay soo ma meesha marka maxaa laga fahmaa ninkan maadaama uu nin geesiu yahay hee nin deegsi awuu yahay u maleeya aalibkuna saas way qof haddaad aragto geesi uu yahay sakin uu yahay waa deegsin uu yahay waa la arkay qof allaale qofkii fuli aan ahayn geesi ah wuxuu u badan yahay wax bixin uu yaqaana oo deegsi way nin deegsi way saki ah haddii marka la dhaho zaydun shajaacun waa nin geesi ah zayd maxaa soo degdegaysa laga fahmaa warkaasi inuu yahay nin daagsiya soo maa laakinahu bakiirun gees haba ha ahaadee nin bakiil ah waaye daagsigii ma laga daba tagay wixii aad u faham ka fahmaysay waa laga daba tagay warniyow sida aad u fahamtay daagsanimada ma ahane waa bakiil ninkan geesi in deegsi uu yahay ayaa loo fahmi jiray laakiin saas maa kan hee bakiil waaye wax ma bixin waayo gacantiisii luqunta ku dhegan tahay wax ma bixiyo caadi ma aha idan zaydun shujaacun manduuqi way soo maha mafhuumku muxuu ahaa inuu yahay deegsi waa laga daba tagay maxaa la dhahay bakiil waaye istidraag saasaa laha marka war lay sheegay lagu dhawaaqay si loo qaatay sidii loo qaatay haddana dadki laga celinaaye si kale inuu yahay loo sheegaya waay istidraag waa saas mala fahmay tusaale laga rabaa iska dhaaf haddii fahmi wayso mar kale tusaalooyinka lagu fahmi doona insha allah وكأنك ولكن لكن معناها للاستدراك كدبتك ayaa u sugnaaday waay laakiin haddaad aragto wara la soo sheegay kiya laga daba tagayaa وكأن كأننا للتشبيه تشبيه iyo shibahid ayaa u sugnaaday macnaheeda وكأن كأن macnaheedana للتشبيه shibahid ayaa u sugnaaday كأna haddaad aragtana wax baa wax lagu shibahaya ya kaana haddaad aragto wax ayaa wax lagu shibahayaa isimkeeda laakiin ad isimkeeda ayaa la shibahayaa maxaa lagu shibahaa khabarkeeda lagu shibahaa saasna ugu faa'ido dheeriya laakina macnaheeda maxaa waay ee kaana macnaheeda maxaa waay tashbiih soo maha tashbiih maxaa waay waxa laisku ekaysinaayo waa laisku shibahayo laisku ekaysinayo soo ma kaana haddaad aragto weligeed waxaad leedahay maxay faa'idanaysaa tashbiih waay maxay shibahaysaa isimkeeda oo mubtadihii ah ayaa shibahaysaa maxay ku shibahaysaa khabarkeedii tusaalahan ka rab fahma ka rabna tusaale mar dambe waa hadda shaqa ka malinaya laakiin hogo waxaad dhahday kaana zaydan asadun kaana zaydan asadun zayd ninka la la dhahaayo waaba asigoo libax ah yaa la shibahaya zayd zaydkii ayaa la shibahaya maxaa lagu shibaha libax waayo seed libax miya xageega lagaga shibaha geesinimada waayo idan kan hee la shibahayo kee waaye zeedki waaye kan lagu shibahayana libaxay soo maa kan la shibahayo marka in kaana muxuu yahay isimkeeda waa nasbisatay maano kii lagu shibahaya oo khabarkii ah kii lagu shibahay muxuu noqday khabarki way idan saasa la wadaa tusaalaan ka rabnaa iska daa macnaheeda la iska fahmaday tusaala mar dambe la isweydiin doona waxba isku dhibin laakiin fahamkan ka rabnaa insha allah bas وكأن كأن معناهذا للتشبيه تشبيه يا وسقناضي وليت ليتنا معناهذا للتمني تمني يا وسقناضي تمن تمني لو نوع وايه مرك دنبي اوغان دونا ان شاء الله تمني waxaad dalbayso ayaa la yidhahdaa wax aad dalbayso in la helana mustaxiil ay tahay ama wax aad dalbayso hee in la helo waa dhici karta laakiin culeys ku jiro waay tamani waay tamani dalaba mala damca la dhahaa mar kale ogaan doona iska dhaa wax laha qor tamani alla tamani markaasaa si fiican ogaan doona tamani waay qofka wax buu tamaninaya alla saas maxaa u noqon waysay markii saas aad noqon lahayd saas waa fiicnaan lahayday eh layta shabaaba caacidun oo kale nina waayil noqday duq waay ilkihii way dhammaadeen madaxii hoosa u soo laabtay isagoo rukuucuna soconaya markaasuu wuxuu leeyahay layta shabaaba aacidun ar dhallinyaranimo lay mar maa ii soo laabato hadda suurtagal ma tahay maya muxuu rabaa ninkaan oo tamaninaya inuu dhallinyarnimadii usoo laabto hadda tamani waaye wax hee mustaxiil oo isaasna lama arki tusaalaan ka rabna mar dambe ogaan doona hadda fahamka ka rabna bes tamaniga walayta layta macnaheedan litamani tamani ee u sugnaaday walacalla lacalla macnaheedana litaraji raje raje ayaa u sugnaaday raje taraji raje ayaa u sugnaaday wax khayr aad rajaynayso wanaag aad rajaynayso ayaa laga wada rajo wax fiican aad rajaynaysaa tusaalaha mar dambe ku ogaan doona insha alla iyo watawaquci u cabsasho qof loo cabsanayo waayo qof khatar meel a ku jiro ayaa u welwalaysaa waxaad leedahay hebel waxaa laga yaabaa inuu halaagsaday meeshii asaga ku jiray aan ogaayaye kaas maanta nin nool ma aha waxaa laga yaabaa hebel inuu dhintay waxaa kaga soo tagtay meel khatar ah ya ayaa kaga soo tagtay adig waad soo carartay waad soo fakatay adig waad soo baxsatay laakiin isaga waxaad ku ogeyday meel halas ah inuu ku jiro waxaad leedahay marka hebel waxaa laga yaabaa maanta inuu halaagsaday maxaa saas u leedahay waa u cabsanaysaa soo maa waa u baqaysaa inuu la dilay u baqaysaa saasaan tawaqucin lahaa marka tawaquc waay rajana wax fiican la rajaynaya waay walacala lacala macnaheedana litaraji raja ayaa u sugnaaday iyo watawaquci u cabsashi iyo mas u baqid qof loo baqaayo ayaa u sugnaaday macnahaasa loo isticmaala labadaas macne wallahu subxana wa tacala wabilahi tawfiq